haatanna waxaad kusoo dhowaataan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha waxaa isla barnaamijkaasina inoo haya jaamac buule jaamac
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee v o a qormadeenna toddobaadkan ee barnaamijka waxaannu ku soo qaadanaynaa mamnuucista dalka maraykanka laga mamnuucay lixda dal ee muslimiinta ah oo ay soomaaliya ku jirto iyo dhammaan qaxootigaba si ku meel gaara sida ay maxkamadda sare ee maraykanka ogolaatay horraantii toddobaadkan islamarkaana dhaqan gashay fiidnimadii jamcihii aannu soo dhaafnay waxaa la ogolaaday inay si ku meel gaara u sii shaqayso wareegtada uu madaxweynaha dalka maraykanka donald trump uu soo saaray bishii janawari ee sannadkan taas oo amraysay in muddo sagaashan cisho ah la joojiyo dadka ka imaanaya toddoba dal oo muslimiin ah iyo dhammaan qaxootiga ka imaanaya adduunka oo dhan oo la joojinayo muddo boqol iyo labaatan cisho ah sida ku cad wareegtada madaxweynaha go'aankan waxaa looga gol leeyahay in lagu hubiyo amniga gudaha iyadoo la xaqiijinayo nidaamka baaritaanka ah ee la mariyo qaxootiga imaanaya maraykanka iyo muwaadiniinta toddobada dal toddobadan dal ayaa kala ahaa iiraan libiya siriya ciraaq suudaan yemen iyo soomaaliya balse ciraaq ayaa markii dambe laga saaray oo haatan waddammadu waa lix dhegaystow wareegtada ayaa la kulantay diidmo culus oo uga timid dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bini'aadamka sharciyaqaanada dadweynaha maraykanka qaarkood iyo ugu dambayntii garyaqaano ka howlgala maxkamado kala duwan oo maraykanka ku yaala garyaqaanada ka hor yimid waxaa ka mid ahaa garsoore bob ferguson oo ka howlgala maxkamad ku taala gobolka washington ee galbeedka dalkan maraykanka garsoore derek watson oo ka howlgala jasiiradda hawaii iyo dir kaleba balse dowladda ayaa racfaan ka qaadatay diidmada garsoorayaashaas oo dhan maxkamadda racfaanka ee ku taalla san francisco ayaa diiday codsiga dowladda maraykanka ee ahayd in mamnuucistu ay sii socoto sagaalkii bishii labaad ee sannadkan mar kale ayay dowladdu racfaan ka qaadatay horjoogsiga ay maxkamaddu ku samaysay xanibaadda ay si kumeel gaara ugu soo rogtay waddamada muslimiinta ah dadka ka imaanaya iyo qaxootigaba maxkamad kale oo ku taalla gobolka virginia oo ah duleedka washington ayaa haddana gaashaanka u dururtay dacwaddii dowladda ee ahayd in la ogolaado xanimaadda uu madaxweynuhu soo saaray maxkamadda ugu sarraysa maraykanka ayay dowladdu dacwaddeeda u gudbisatay go'aanka maxkamadda ayaa soo baxay toddobaadkan horraantiisii hase ahaatee dacwadda ayaa wax badan laga badbedelay intii ay marba maxkamad soo diidaysay ugu dambayntii horjoogsiga ay maxkamadda sare ee soo ogolaatay ayaa ka beddelan culayskii uu markii hore lahaa horjoogsigii ay dowladdu soo bandhigtay ugu horrayntiiba barnaamijka waxaa noogu marti ah qareen cabdinaasir maxamed cabdulaahi oo ka howlgala gobolka minnesota ee dalkan maraykanka qareenku waxa uu qabtaa arrimo badan oo ay soo galootiga arrimahoodu ka mid tahay qareen cabdinaasir marka ugu horreysa kusoo dhowow barnaamijka aad baad umahadsantaha jaamac adiga iyo dhammaan dhegaystayaasha v o a adiga mudan wakhtigaada aad nala qaybsanaysid ugu horreyntii waxaad sharaxaad kooban naga siisaa waxa ay soo ogolaatay maxkamadda sare ee ay kaga bedelan tahay dacwaddani ama horjoogsigani midii hore waxyaabahay kaga duwan tahay runtii sidai aad tilmaantayba waxaa weeyaan kadib markii wareegtadii hore ay soo baxday oo uu madaxweynuhu soo saaray oo ay socon weyday oo uu wareegto labaad soo saaray oo tii dambana ay maxkamado kala duwan ay gashay meelo badanna rabaaxooyin badan ay kaga dhaceen waxay noqotay mid aad u yaraatay dhaqangalkeedii sababtoo ah waxay ahaydba dacwad in meelo badan laga saarsaaray waxyaaba badan oo khaldanaa oo ay aan sharciga waafaqsaneyn oo badan marka heerka maxkamada guud markay soo gaadhay waxay noqotay inay maxkamada guud ay isku daydo maadaama maxkamadda ugu sarreysa waddanka ay tahay inay haddana sii yarayso sida ay u saameynayso dad badan oo waddanka kasoo gela gaar ahaan lixda wadan ee aad tilmaantay waxyaaba waxaa jir lagu tilmaamo kale mararka qaarkood maxkamado ay samaan o yidhahdaan ma arag living the baby in ilmaha mataqaana mararka qaarkood oo kale la qaybiyo oo kale waxay ku tilmaamaan taasoo micnotaba labada dhinac ay sheegtay mid walba inay wixii ay doonayeen helaan oo ay qaab compromise isku dayanay mataqaana ay gaadho iyadoo sharciga waafajinaysa hase ahaatee waxaan rabaa inaan tilmaamo maxkamadda arrinta ay go-aanka ay soo saartay ma ahayn mid dhamays go-aankii weynaa ee ay doonayso inay go-aan rasmiga ku gaadho arrintan iyada inay sharciga waafaqsan tahay in kale dib bay u dhigatay inta laysaga soo noqonayo fasaxa maxkamadaha oo bilaabanayay bisha lixaad soddonkeedii inay octoobar u dhigatay hasaasi ku meel gaara waxay u ugu ogolaatay dowladda trump inay ay celin karaan dadka ka soo gelaya lixdaa waddan si ku meel gaara oo ay weliba haddana sii xakamaysay maxkamaddu maamulka ama administrationka trump oo ay tiri dadka iyaga ee soo gelayo waxay lama celin doono dadka xiriir joogto xiriir bonafide ah dadka xiriir mataqaanaa dhaba oo la taaban kara lale waddanka waaya qaran cabdinaasir xiriirka iyo dadka waad noo sharaxaysaa ugu horreyn waxaad noo sheegtaa sagaashankii maalmood oo loogu talagalay dadka lixdan waddan ka imaanayo iyo boqol iyo labaatankii maalmood ee qaxootiga ma loo ogolaaday dowladda trump dabcan ha waxay maxkamaddu u ogolaatay dowladda inay si ku meel gaara oo sagaashankii maalmood ee dadka viisooyinka caadiga iyo qaxootigo boqol iyo labaatanka maalmooda si ku meel gaara ay usii dhaqangelin karaan inta la isaga soo noqonayo maxkamaddu ay dib oga soo ay dib oga dhegaysan doonto bisha octoobar oo soo socota hadii la yidhahdo carabka ayaad ku dhufatay oo waxaa tidhi maxkamaddu waxa ay soo ogolaatay in dadka si ku meel gaara waddamada ka imaanaya ee qaxootigaba la hakiyo laakiin waxaa jiro dad ay si gooni ah ugu ogolaatay maxkamaddu inaan la celin karin bal dadka maxay kala yihiin waxay maxkamaddu ay runtii yaraysay saad sidii aan tilmaanayba dadka soo geli doona ee dadka la celin doona horta aad bay u yar yihiin aad bay naaro oga dhigtay dadka fiisooyin baa laga saaray green caraa laga saaray waxyaaba badan baa laga saaray ugu dambeyn marka dadka aan wax xidhiidha lalahayn maraykanka ee hadda kadib wax ka dal ka dalban doona inay waddanka soo galaan ama si qucutinimo ah ha usoo dalbadaan ama si kaloo fiisooyin ha usoo dalbadaan dadkaas way dadka ay saameynayso xayraadan uu madaxweynaha soo saaray hase ahaatee maxkamaddu waxay waxay tilmaantay dadka soo geli doona dadka codsiyada samayn doona in laga reebi doono oo aysan xayraadan aysan qaban doonin dadka laleh xiriir dhabahoo la taaban karo waddankan laleh xiriirka marka maxaa la yidhahdaa xiriirku waa maxay waxa waxay ku qeexday maxkamaddu ay ku tilmaantay xiriirka inuu noqon doono mid qoys oo dhow iyo mid ama business ha noqoto ama ischool ha noqoto entity ama ma aragta hay-ad waddankan ka jirto ay u ballan qaaday dad inay ay ay kula soo xiriiri doonaan ama ay kusoo geli doonaan dadka iyaga inaysan saameyn doonin ganacsi waxbarasho iyo wada shaqayn hay-adaha lala shaqaynayo aad iyo aad dadkaas inaynan inaynan inaynan xayraadu aysan qaban doonin bay ka reebtay marka markaad eegto runtii sida maxkamaddu markay xataa intaa ka reebtay inta horeo lasoo sameeyey xayraadan waxay noqonaysaa mid aan saameyneyninba inta badan wax badan aana saameynaynin bay noqonaysaa hase ahaatee madaxweynuhu sida inta badan lagu yaqaano wax walba usoo baxay isagu wuxuu wuxuu claim garaynaya inuu maaragtay guul kasoo gaaray maadaama aad u jecel yahay inuu mataqaana guulaysto oo aanan jeclayn runtii in maaragtay guuldarro ay ku dhacda aanan jeclayn aad buu arrintan u buunbuuniyey inuu ku guulaystay marka laakiin xaqiiqda la fiiriyo uma muuqato inay wax guulo weyn meesha uga soo heegto waad sida aad hadalka u dhigtay maxkamaddu waxay go-aansatay inay labada kooxoodba guulaystaan oo ayagoo faraxsan fasaxa la galo waxaad sharaxaad naga siisaa marka tan qoyska marka aad sharaxayso dabcan wuu kala duwan yahay qoyska dadka afrikaanka ah khaasatan soomaalida iyo dadka reer galbeedka ah maraykanka oo kale marka maxay qoys u aqoonsan yihiin maxkamaddu ma aysan faahfaahinin cidda ay soo geli doonto qoyska dhow waxa ay ka wada ama cross family waxa ay ka wada ma ayna faahfaahinin arrintaa waxay u daysay maamulka trump inay iyagu ama wasaaradda arrimaha dibadda oo kale inay iyagu intay fiiriyaan sharci ahaan iyo inay eegaan cidda soo geli doonta qoyska dhow waxa laga wado waxaan ognahay marka laba maalmood ka hor inay wasaaradda arrimaha dibadda ay soo saareen wareegto iyadana faahfaahinayso waxa laga wado qoys taasoo ay ku tilmaameen runtii waxa aada loola yaabana noqotay qaabka ay ay u qeexeen qoysnimadu waxay yidhaahdeen waalidka caruurta qofka carruur ka maqan yahay oo usoo gelayaan waalid imanaya ha ahaat walaalo iyo dad lamid ay runtii kusoo koodeen waxaa kaloo ay ka saareen oo runtii wax aada loola yaabo noqotay oo ay yidhaahdeen ayeeyooyinka iyo awowyada dadka ma aragtay ay ay dhaleen carruurta grand childrenka ah iyaga laftooda adeer abti iyo dadka ma aragtay maxaan ku ihahdaa inayn dad noocaas iyagana ayna soo geli doonin taasoo iyada lafteeda haddana aada moodo inay ku dambayn doonto maxkamad oo la isku qabsan doono marka aan eegno qoys soomaali ahaan ama dadka kale ee africa ka yimidba ama dadka kale oo adduunka intiisa kale dacalada badan ka yimid qoyska siday u yaqaanaan way ka ballaan sida ay maraykanka u yaqaanaan hase ahaatee xataa standardka america marka loo eego qoys dhow bay xataa arrintan ka hor imanaysa oo ah wax aada loola yaaba ah sababtoo marka aad ku tilmaamayso ayeeyo ku korisay inay aysan noqonaynin qoys dhow balse qof walaala oo ay qofkan aysan weligood is arkin oo iskuba xun yihiin ama aysan isnacdaynba sida ay meelaha qaarkood lagu tilmaamay in loo aqoonsado qoys waa waxaan micno samaynin xataa maraykanka aan micno samaynin weyaan waa tahay dhegaystayaal waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaya washington toddobaadkan qormadeenna waxaanu kusoo qaadanaynaa mamnuucista dalka maraykanka laga mamnuucay lixda dal ee muslimiinta ah iyo qaxootiga si ku meel gaar ah waxaa noogu marti aqareen cabdinaasir maxamed cabdulaahi oo ka howlgala gobolka minnesota ee soomaalida badan ay degan tahay cabdinaasir waxaad bal inoo faahfaahisaa dadka hadda fiisayaasha la siiyey ee dalka galkooda haysto iyagu arrintani ma ka hor imaanaysaa oo ma loo diidaya inay yimaadaan mase way imaan karaan ma saamayn doono dadka hadda fiisooyinka haysto ama intaysan go-aanka soo bixin ka horba fiisooyin haystay noocay doonaanba ha noqdaan ama xidhiir waddanka hala lahaadaan ama iyaana la lahaanin ma saamayn doona go-aanka sababtoo ah waxaan ognahay in hadda ka hor ay ka dhacday jahwareer aada u fara badan si lamida aysan u dhicin waxa ay xilligan xaadirka ay ay xaqiijiyeen inaysan saamayn doonin cid hadda fiise haysato oo already diyaara inay soo gasho ka dadka inay saamayn doonin waa dadka hadda kadib soo dalban doona ee ay saamayn ayay inta badan saamayn doontaa sida aad sharaxdayna dadka uu u dalban yahay inay ku soo biiraan qoysaskooda hadday ahaan lahayd xaas hadday ahaan lahayd waaridkoodii ama walaal ama xeryaha qaxootiga joogo ama magaalooyinka kale ee dunida kala joogo ayaguna ma saamaynayso sooma dadka hadda processka ku jira ee wax haysta ee hadda xilligan xaadirka gacanta ku haysta ma saamayn doonto lakin dadka processka ku jiro haddii ay xilligan aysan weli wax go-aan oo rasmi aan la siinin dadka ayaga way saamayn doona bal hal arrin baan laakiin inta badan oo aanan aanan aada loo taaban inaan xaqiijiyo dadka ku imanaya fiisooyinka caadiga ah ee dad waalida halkan ay u joogaan dadka iyaga ah ama dadka immigrant visa waxaa la yidhahda ma saameynayso bataatanba go-aankan hadda maxkamaduna ay soo saartay dawladduna ay ma arti faahfaahinaysa dadkan laga hadlay waa dad visitor dad mara booqasho ama waxyaaba lamida ku imaanaya weeyaan laakiin qof already maraykanka jooga oo waalida ama ilmo ah oo waalidkiis ama ilmihiisi u dalbanaya inuu si rasmi ay waddankan permanent resident ahaan ugu yimaadaan dadka iyaga a ma saameynayo dadkan waa dad u imanayay oo kale inay soo booqdaan ilaan kolka horeba waxaan ognahay waddamadan lixda ah dad badan oo hanti leh oo touristi ah kamaynan imanaynin dad badan dad badan oo academician badan oo iyaga laftooda ama lecture u imanaya ama professora ah way yar yihiin laftooda inta u imanaya marka waa dadka visitka caadiga ku imanaya lixda waddan ka imanaya way inta badan waxa ay saameynayso maadaama waxyaabihii badnaa oo dhan garbihii kale ee ay wareegtadan lahayd horey loogaba soo jarjaray arrinta dadka ay saameynayso runtii aad bay u yartaa qareen cabdinaasir waxaan u imaan doonaa qodobada kale ee ay ka midka yihiin waxbarashada iyo shaqada ee lagu imaan karo dalkan oo aan arrintani aysan saamaynta ku lahayn bal aan jaleecano dhegaystayaasha dhegaystaha koowaad dhegaysta adoo magacaagoo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya kusoo dhowow barnaamijka asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu jaamac walaal aada iyo aada si toosan ku maqlayaa magacaagoo saddexan iyo meesha aad joogto walaal walaalo waxaad joogaa waddanka talyaaniga ee magaalada gobolka finisa magacay waa fuaad cabdikariin oo saciid adiga iyo qareenka cabdinaasir iyo jaamac iyo shaqaalaha v o da dhammaantiin wada salaamaya walaal waad salaamantaha walaal su-aal iyo soo jeedin wixii aad qabto waa kaa qaadnay salaanta su-aal walaalow kale kale waan weydiinaya su-aal qareenka qare cabdinaasir waxa su-aashan weydiinaya walaalo waxay tahay waan maqlayay markiina warkiisii o dhan waan wada maqlayay lixdan wadan ee la magacaabay jaamaco waa lix wadan oo majority ahaan marka la eego boqol kiiba shan iyo sagaashan waa wadana muslima oo weliba wadanada ugu badan weeyaan adduunka marka la eego xagga diinta wadga wadanada ugu muslimka badan leh marka miyaanay qaran miyaanay noqonayn inay tahay kali diin inay xagga nacaysho diinta islaamka miyaanay ku ahayn hadalada mamnuuca uu kusoo rugay ee dhowrka goor iska daba yimi miyaanay taasi aanay u cadday inay tahay diin nacayb ama in loo dadkan loo mamnuucayo wadanada kasoo jeeda xagga diinta talabaadee kale qodobadaad soo jeedisay aad akriyeysa maxakamadaha kasoo baxay qaren miyaanay ahayn qodobo majority markaad u yaro eegto qodobo iska wada hor imanaya xagga markaad eegaysa faamiliyada waa tahay aad iyo aad iyo aad ayaad umahadsan tahay qaren waxaan dabcan ku ekeynaynaa un inaan ka jawaabna arrimaha socdaalka iyo sida ay dadka saameyn ugu yeelanayso kusoo dhawow aad buu umahadsan yahay walaalkeen waxa weeye sida uu tilmaamay lixda wadan waa lix wadan oo dadka ku nool ay majoritigooda ama inta u badan bay runtii dad wadamin wadama muslim muslimiin ay yihiin doodaana waa dood dhaba oo weli jirta oo nool maxkamadda guudna hor taalla maxkamadihii hore ee hoose iyo kuwii dhexda iyaguna ay ay ka hadleen sida ay ay arrintan iyada loogu arki karo discrimination ku saabsan xagga diinta ah waa la midabta koor tilmaamay iyo doodii cunsurinimo hore jiray bay ka mid ahaayeen maxkamadihii hore waxyaabahay ku diideen bay ka mid ahayd balse sidii aan horey u tilmaanay maxkamadan guud hadda ma aysan gelin nuxurkii dacwadda ma aysan u tegin oo ma ayna ka hadlin in arrintan iyada ay ay noqonayso in loogu talagalay discrimination ama ay ta ay takoori diinta xaggeeda ku saabsan inay taabanayso in kale weli ma aysan gelin sidii aan sheegnay waxay sameeyeen doodii dhabta ahayd ama nuxurkii dib bay u dhigatay meritska waxa la yidhaahdo waxay hadda keliya go-aan ka gaadhay in si ku meel gaara inta aan isaga soo noqon doonan ka dhagaysan doono ama dacwadda laga maqli doono ayay si ku meel gaara labada dhinacba ugu ogolaatay inay inay een, ay waxyaabihii ay codsanayeen qayb ka mida ay helaan gaar ahaan dawladdu waxyaabihii ay codsanaysa qayb ka mida oo runtii kolka horeba ahayd arrintaas iyada wax ay dawladdu ay xaq u lahayd inay heshaba marka loo eego sharci ahaan hase ahaatee waxyaabaha inta badan la isticmaalayay waxay ahayd madaxweynaha oo in markii uu campaignka ku jiray iyo kadibba adeegsaday erayo runtii ma aragtay toos u ataagaraynaya muslimiinta marka waxaa la yidhi inkastoo sharci eh, wareegtadan ay soo saartay ay neutral noqon karta marka loo eego xagga diinta oo aysan diinta aysan u kala aabayeelaynin xilligan xaadirka ah laakiin luuqadiisii iyo ujeedadiisi baa ahayd mid tilmaamaysa inuu ujeedadiisu ay taa tahay taasaa marka lagu dhex akhriyey wareegtadiisi oo ay maxkamado badanna ku diideen waayahay aad ayaad umahadsan tahay dhegeystayaal weli waxaad la socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan uu inoogu marti yahay qareen cabdinaasir maxamed cabdulaahi waxaanu ka hadlaynaa mamnuucista dalka maraykanka laga mamnuucay lix dal oo muslimiin ah iyo qaxootiga caalamka ka imaanaya si ku meel gaara waxaan soo dhoweynayaa dhegeyste kale dhegeysta adoo magacaaga oo saddexan iyo meeshaa joogto ku bilaabayo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu jaamac magacaygu waxa weeye xamde maxamed faarax waxaan joogaa somalilan gaar ahaan gobolka maroodi jeex aad baan idin salaamayaa adiga iyo qareenkaba Eh, waa kaa qaadnay aad baan kuu soo dhoweyneynaa Eh, soo dhowow xamda waan soo dhawaayay qareenka waxaan doonaya inaan su-aal weydiiyo ku saabsan lixdaa wadan ee maraykanku ka mamnuucay dalka soo gelistiisa iyo qaxoontiga caalamka markaa su-aashaas waxay odhanaysaa maadaama uu maraykankii lixdaa wadan oo aanay dhammaantood argagixisa ka wada jirin ee ah wadamo muslimo badan een, qaar wadamo badan oo een, amni haysta wadamo badan oo dhibaatooyin ka jiraanba ay yihiin si aanu musli aanu kala saarin maraykanku oo la moodo inuu muslimnimada la dagaalamayo maraykanku haddii ay wadamada muslimiinta hadday yihiin kuwa soomaalida iyo haddii ay yihiin kuwa kale hadday muslimiinta guud ahaan ay isku tashadaan oo ay go-aan ka gaadhaan maraykanka oo ay dhammaan dadka u- dadweynaha ku dhaqan wadanka maraykanka ee muslimiintii ay inay wadamadoodii dib ay ugu soo wada noqdaan ay dalbadaan maraykanka saamaynta ay ku leedahay ma ku yeelan kartaa saamayn weyn maraykanka baan ayay weydiinaya qareenka jamac aad ayaad umahadsan tahay xamda Een, xamda een, aad baad umahadsan tahay ee, waa su-aal runtii la isweydiin karo Een, hase ahaatee ee, wadankan maraykanka runtii ee, waa wadan aada u ballaaran wadankii dad badan oo dadka xagga diinta persecution ama ma aragta dhibaatooyin ka haysateen ay kusoo carari jireen weye oo xitaa wadan badan oo muslin ah oo marka ay wadamadooda ay ku qabsadaan xagga diinta ee, dhibaatooyin ay ka gaaraan wadan ay kusoo carari jireen oo freedom badan uu ka jiray weye runtii hase ahaatee xilligan xaadirka ah waxaa aad loola yaabay xataa wadanka laftiisa dadka ku nool majoritygu ay ka niyad jabsan yihiin sida madaxweyne doonaya inuu u noqdo madaxweyne dhammaan shacabka wadankan ku nool uu u haysto ama u isbaawsgaraynayo nacayb dad mataqaanaayay diin gaara oo ma aragtay wadankan lafteeda ka jirta inuu inuu i- uu- oo dad gaara oo yar oo mataqaana cunsuriyiina ay un aaminsan yihiin keliya inuu la yimaado masraxa weyn oo een- een ah white house-ka ama policy-ga wadanka inuu la hor yimaado runtii aad dad badan baa uga niyad jabsan hase ahaatee waxaan een, aad loogu faraxsan yahay wadankan wax isaga keliga uu samayn karo sida wadamada qaarkood oo madaxweyne keliya waxba ma samayn karo wadankan waxaa jiro checks and ba- checks and balances waxaa la yihahdaa jiro taasoo ah waxaa jiro eh, congress baa jiro maxkamadaha isla jiro xisaabtan Hadda iyo lafteeda- waxaa jiro isxakamayn baa jira sooma isxakameyn badan baa jirta dabcan marka een, waxaan ognahay wareegtadan uu soo saaray lafteeda barbaaxooyin badan baa runtii kasoo gaadhay een, maxkamadii ugu hooseysay ayaa waxay wuxuu eh, soo saartay inay inay ay dhaqangelin weydo wareegtadiisii oo uu runtii run aada ola yaabay een, isku dayay inuu wax walba sameeyo socon kari weyday maxkamad kale ayaa sidoo kale samaysay maxkamado badan baa dharbaaxooyin badan kusoo dhuftay marka een, dabcan wax walba oo uu damacsan yahay inuu isagu isticmaalo waxaa ka weyn oo wadankan mar walba een, een, een, xakamaynteeda maxkamado inay jiraan inay kala dambayn iyo sharci u jiro Waayo.
shaksi walba ama madaxweyne xataa ha noqde inuusan waxa uu doonayo xataa hadday tahay nacayb uu dad gaara u qabo inaysan ka soconayn marka arrintaasa runtii wax een, lagu kalsoonaada qarin cabdinaasir labada qodob ee kale ee ganacsiga iyo waxbarashada loo imaanayay shaqooyinka waxaan u malaynayaa inaysan soomaalidu arrintaas aad u qusaynin oona wakhti badan aanan ku dhumin karin balse inoo dulmar sidee ayay eh, arrintaasi u ogolaanaysaa inay dadku halkan waxbarasho iyo shaqaba u yimaadaan waa run weeye sababtoo ah business badan kama yimaado sida wadamada qaarkood oo kale ay- ay noqon karaan soomaaliya Een, inta inaga naga khusaysa way jiraan dad yar oo ku yimaado eh, visit ku saabmada xagga businesska ku saabsan way yimaadaan dad waxbarashooyin la siiyo u yimaadaan way jiraan marka dadka iyaga ah wixii hadda ku horreeyey ma saameynaysa dadkaasna inta badan sida u dhacda waxaa weeye qof laga yaabo inuu joogo soomaaliya ayaa wuxuu dalab ka sameynaya jaamacad ku taalla wadanka maraykanka jaamacadda haddii ay qofkaasi ta aqbasho oo uu ku iman lahaa aqbalkaa darteed xayiraadan ma saameynayso qof isagana intuu codsi sameeyey ama kambani maraykan ku yaallo ay u ogolaada u ofargareen shaqo inuu ugu yimaado wadankan oo ka shaqeeyo oo ofarkaa haystay iyadana ma saameynayso qof business ay ka dhexeeyeen eh, kambani wadanka y- een, ku yaalla oo u iman lahaa iyadana ma saameynayso Waa marka taa iyadaa inta badan maadaama aysan badnayn base saasay udhici doontaa waa tahay eh, qaran cabdinaasir maxamed cabdulaahi waxaanu soo gaarnay gebagabadii barnaamijkeenna waxaa la isweydiin karaa dad badan oo soomaaliyeed ee dunida dacaladeeda ku kala nool khaasatan bariga dhexe iyo afrika oo safar isu soo diyaarinaya walaac ayay ku jiraan maxaad kula talin lahayd hadday ahaan lahayd inta lagu jiro ku meelgaarka iyo marka laga baxa ee ku meelgaarkaba Een, runtii waxaan dadka u sheegaya waxaa weeye sida uu ay u dhigayaan dowladda Trump sida ay u- u dhigayaan ama ay ka dhigayaan ma aha Een, maxkamadu xakameyn badan bay saareen waxaan ka xunnahay in dadka ay aadka u saameynaysa ay tahay dadka qaxootiga ah ee aan xidhiir badan la lahayn maraykanka ama ayna dad qoysa u joogin ama aysan hay-ad iyo xidhiir kale ay leeyihin aysan wadankan ka jirin hase ahaatee waxaa weeye waa xayiraadu een, iyadoo kolka horeba aad een, loo soo koobay dadka ay saameynayso haddana waa kumeel gaar weye waa muddadan saddexda bilood ee hadda in soo socoto ilaa iyo inta octoobar maxkamadda isaga soo noqonayso Een, ujeedaduna waxaa weye waa inay intaa lafteeda ay sameeyaan qaab hufan oo dadka ay ku ogaan karaan xiriiradooda iyo inay national security ku ay ay ay dhibaatooyin ku yihiin in kale marka eh, waxay noqonaysaa waa kumeel gaar weye Eh, kumeel gaarkaana eh, marka la isku soo noobo octoobar maxkamaddu waxay go-aankii ka gaadhaa la arki doonaa hase ahaatee marka waxaa weye dadku inay ka hor ay la xiriiraan safaaradaha ay la xiriiraan hay-adaha qaxootiyada ee u dhow eh, go- gobolada ama wadamada ay joogaan jooga si ay faahfaahin oga helaan si ay u saameynayso qof walba shaksi ahaantiisa inuu ogaado ayaa fiican intayna tallaabo qaadin haddii alla yidhaahdo qaran cabdinaasir aad iyo aad ayaan kaaga mahad celinaynaa wakhtigaaga sidoo kale aada umadsanta dhegeystayaal barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan oonu uga hadlaynay mamnuucista dalka maraykanka laga mamnuucay lixda dal ee muslimiinta ah iyo weliba qaxootiga caalamka oo dhan ka imaanaya si ku meel gaara waxaa noogu marti ahaa qareen cabdinaasir maxamed cabdulaahi oo ka howlgala gobolka minnesota tan iyo kulantideena dambena waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh